Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa sabti bisha februari waa siddeed sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal idaacadeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadashay dagaalka puntland ay kula jirto daacish iyo dagaalka kale ee ka socda hiiraan digniinna u dirtay ganacsatada lacagaha siiya ururada argagixisada ah
dagaalka haatan ka socdo puntland ka socdo waa arkayseen waxa ka dagaalamaya ma ahan dad soomaaliyeed ma ahan waxa ka dagaalamaya waxa weye dad ajaanib ah waxa ka dagaalamaya waxa weye dadka ka yimid ama lagu soo jebiyey ciraaq lagu soo jebiyey oo daacishka ahaa ama lagu soo jebiyey suuriya lagu soo jebiyey oo muxuu ahaa muxuu ahaa daacishta ahaa ba waxay soo dhoobanayaan meesha layidhahdo dalkanaga soomaaliya insha allahu middaas ayada ah marka fikirka ay wataan maaha puntland keliya inay la dagaalamayaane waxay la dagaalamayaan soomaaliya waxay la dagaalamayaan geeska afrika waxay la dagaalamayaan adduunka in laiskugu tago waa in laiskugu tagaa maxaa la yidhahdaa middaas laiskugu tago weeyo
barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hogaamiyaasha dalalka bariga afrika iyo kuwa koonfurta afrika ayaa sabtida maanta ah isugu yimid shir aan nuuciisa hore loo arag si xal loogu helo colaadda ka taagan bariga kongo halkaasi oo fallaagada ay ruwaando taageerto ay si deg dega horumar uga samaysay tan iyo bishii janaayo taasi oo sii kordhisay cabsida laga qabo in dagaal gobolka ah uu qarxo madaxweynaha waa madaxweynayaasha uu ka mid yahay kan ruwanda paul kagame ayaa safaf dhaadheer u galay bilowga wadahadalada magaalada dar es salaam madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo felix shisekedi ayaa muuqaal ahaan uga qaybgalay shirka taariikhdu si adag ayay noo xukumi doontaa haddii aan ka joogsanno iskana daawanno xaaladdan ka sii daraysa maalinba maalinta ka dambaysa ayay tiri madaxweynaha tanzaniya saamiya suluuxu xasan oo shirkaasi furtay waa shir madaxeedkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan waddamada bariga iyo kuwa koonfurta ee qaaradda afrika waxaana uu tilmaamayaa in afrika ay aad uga walaacsan tahay qalalaasaha iyo ismariwaaga u dhexeeya kongo iyo dalka deriska la-ah ee ruwanda oo iyadu iska fogeysay eedeymaha ah inay ku lug leedahay colaadaha sii hurinaya waa sii holcaya ee ka taagan bariga kongo xamaas ayaa sabtida maanta ah sii daysay saddex kale oo lahaystayaal israa'iiliyiin ah taasi oo qayb ka ah heshiis xabad joojin aan caga badan ku taagnayn xitaa iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu sii wado inuu ka hadlo qorshihiisa la wareegista marinka khaza waa markii shanaad oo isdhaafsigan u dhaco tan iyo markii bishii hore ay dhaqan gashay xabad joojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas eli sharaabi oo konton iyo laba jir ah iyo ohad binami oo konton iyo lix jir ah ayaa labaduba laga qafaashay kibuts berry halka or levi oo soddon iyo afar jir ahna laga qafaashay xafladii muusiga ee nova intii uu socday weerarkii xamaas ay ku qaaday gudaha israa'iil toddobadii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii dhankeeda israa'iil ayaa sii daynaysa boqol siddeetan iyo saddex maxbuus oo falastiiniyiin ah inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee xabajoojinta oo lagu wado inay socoto muddo lix toddobaad ah xamaas ayaa si tartiib tartiiba u sii dayn doonta soddon iyo saddex lahaystayaal israa'iiliyiin ah oo ay ku bedelinayso boqolaal maxaabiist falastiiniyiin ah ilaa hadda saddex iyo toban lahaystayaal israa'iiliyiin ah iyo shan shaqaale oo u dhashay thailand oo lagu afduubay weerarkii xamaas ayaa lagu sii daayey iyadoo la sii daayey oo kale lix boqol oo maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada israa'iil ugu dambeynna maxkamadda faransiiska ayaa jimcihii shalay ku amartay madaxweynihii hore ee dalkaasi nicolas sarkozy inuu xirto silsiladda elektroniga ah oo lagu xakamaynayo dhaqdhaqaaqiisa kadib markii lagu helay dembi la xiriira musuq maasuq sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah sarkosi ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee faransiis ah oo lagu xukumo tallaabo nuucan ah sarkosi oo madaxweyne ahaa intii u dhexeysay labadii kun iyo toddobo ilaa labadii kun iyo labayo tobankii waxaa lagu xukumay hal sano oo xabsi guri ah oo lagu fulinayo iyadoo lagu xirayo silsiladda elektroniga ah xukunka ayaa si rasmi ah u dhaqangelaya kadib markii maxkamadda racfaanka ee faransiiska ay ansixisay bishii disembar ee lasoo dhaafay dhammaan muddada xukunka sarkosi looma ogolaan doono inuu ka baxo gurigiisa marka laga reebo waqtiyada go-an si kastaba ha ahaatee waxaa u suurtogeli kartaa inuu codsado shuruud khaas ah oo lagu sii daynayo maadaama sharciga faransiisku ogol yahay in dadka ka weyn toddobaatan sano jirka ay heli karaan xaalado fududayn ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa maanta ka hadashay dagaalada ka socda gobolka hiiraan iyo gobolka bari ee puntland ee looga soo horjeedo al-shabaab iyo daacish dowladda ayaa sheegtay in dagaaladaasi lagu dilay xubno ka badan oo ajinabi ah oo ka barbar dagaalamayay daacish halka al-shabaabna laga saaray dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka hiiraan dhinaca kale waxaa digniin adag loo jeediyey dadka weli lacagaha siiya kooxahan dowladda la dagaalamaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan ka soo diray muqdisho xukuumadda soomaaliya ayaa maanta mar kale waxay ku celisa siday muhiim u tahay la dagaalanka maalgelinta kooxaha argixisada ee al-shabaab iyo daacish shir jaraa-id ay wadajir u qabteen xubno ka mida golaha wasiirada uu ku jiro wasiirka awqaafta ee arrimaha diinta mukhtaar roobo cali abumansuur oo mar soo ahaa hoggaanka sare al-shabaab ayay ku sheegeen inaan la aqbalin in lacaga baada la siiyo al-shabaab markay weydiistaan ganacsatada ku nool muqdisho wasiir mukhtaar roobo cali abumansuur ayaa xusay inaan loo cudurdaari karin ganacsatada ku sugan muqdisho sida suuqa weyn ee bakaaraha in lacaga xoog looga qaada ay siiyaan al-shabaab
lacagta nimankaa la siinay nebiga sal alla alay wasalamna wuxuu sheegay xadiid uu sheegay maalinka qiyaamaha qofka ka tegi maayo bannaankaas ilaa afar su'aal la warsado uu ka jawaabo afartu maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid a qaybta mawduuceena qosayso ah waxaa la weydiinayaa buu yidhi wa can maalihi min ayna iktasabahu min ayna iktasab wa fiima anfaqahu xagguu ka soo kasbaday marka hore xoolihiisa xagguu ka keenay shilinka marka hore xaggeed ka keentay haddana xaggee baad ku bixisay baa la weydiinayaa jawaabta iyadoo ilaahay la hortaagan yahay ma qurxoona inuu yidhaahdo niman dadka dilaayaan siiyeye ha fiirsado shilinkaa marka lagaa qaado hantidaada soo weeraray oo ku dhahaya teleefoonkaa ku shub ma waxaad awoodi weysay inaad aad la xidhiirto amniga oo hadda wasiirkii amnigaa kan oho nala joogay iyo laamihiisa inaad dhahdo lambarkan halis buu igu hayaa wuxuu i warsanayaa baad iyo inuu xoog wax iiga qaato intaas waxaan is leeyahay way fududahay isla markaana waa laga howlgalayaaho wixii laga qaban karo ayaa laga qabanaya wasiirka amniga gudaha soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa xusay in xukuumadday ka go-an tahay la dagaalanka maalgelinta argagixisada isagoo xusay in dadku ay ka faygignaadaan la macaamilka in lacaga inay siiyaan kooxaha argixisada ee al-shabaab iyo daacish wiilkaadii baa ku dhimanaya adaa ku dhimanaya dukaankaadii baa lagu qarxinayaa marka haddaad ganacsada soomaaliyeed tahay maalkaada ha ku dilin naftaada ciwaankaas in la wada qaataan la rabaa idinma baadi karaan laamaha amniga meel kastay joogaan ayagoo dhar cad bay idinla joogaan ayagoo labisan bay idinla joogaan ayagoo idintifaca idinla joogaan insha allahu tacaala waxaa rabnaa dadweynaha soomaaliyeed ama ganacsada soomaaliyeed inaanan mar dambe sidii looga adkaaday midda tooska ah oo dagaalka tooska ah looga adkaaday oy ku jabeen oo ad arkaysan shalay tir shabelle wax ka dhacayay webiga jiinkiisa waxa muxuu ahaa lagu samaynahayay oo insha allahu meel walbana aan rabnaa uga dabagalno laamaha amniga muxuu ahaa iskaalmaysanhayo middaan marka baadda telefoonka muxuu ah kuu soo diro oo yidhaahdo iska dhiib been buu sheegahayaa been buu sheegahayaa waad soo gudbinaysaan waa laga daba tegahaya waana la soo qabanhayaa yaanan marka laydinku gaadin ama ha isdhihina maxaa la yidhaahdaa baad waa laydinka qaadi karaa hadday saas tahay waxaa kaloo lagu guulaystay oo maxaa la yidhahdaa hay-adaha qaabilsan ay ku guulaysteen in la xiro akoonnadii ay muxuu aha ku ganacsan jireen ama ay lacagaha baadda ku qaadi jireen in laga xiray haddii laga xiray maxaa soo baxay marka
ugu dambayntiina xaar eleen ugu dambayntiina khayr ilaaliyaha guud ee qaranka saleebaan maxamed maxamuud ayaa sheegay inay muhiim tahay hirgelinta qorshayaasha dowladda soomaaliya la khariira hadnaanka loola dagaalamayo kooxaha argixisada qodobka muhiimkan wuxuu tilmaamay inuu yahay arrinta maalgelinta oo si weyn ay dowladdu ula dagaalantay markay timaado xanibaad la saaray akoonno ay lahaayeen ururka al-shabaab iyo daacish iyo sida muhiim u taha dadku inay ka feejignaadaan in lacaga loo qaado si xooga loo qabanaya u taagannahay waa jihada maalgelinta argagixisada maalgelinta argagixisada waa la wada dareensan yahay shalay iyo macnaha maalinkii khamiistii arbacadii shir weyn oo xafiiska xeraalaha guud qaranku soo qabaqaabiyey waxaa laga hadlayay maalgelinta argagixisada iyo ilaahooda dhaqaalaha waxayna eh, barnaamijka intaa leeg looga hadlayay waxa weeye ummadda soomaaliya inay ogaadaan dhibaataday halista ay leedahay in hal dooraroo lacaga ama nus doolar ah ku gargaartid qolyaha khawaarijta argagixisada gargaarkaas ama lacagtaas ama ha noqdo mid toos ah ama mid dadban ha noqdo waxaa waxa weeye arrintaas mid adiga kugu soo laabanaysa oo markii lacaga aad bixisid waxa weeye cidda la qarxinayo waa hooyadaa waa walaashaa waa xaaska aa qabtay waa carruurtaada waa dadka ehelkua waa qof soomaaliyeed oo dalkan soomaaliya la yidhaahdo aa wada leedihiin tallaabooyinka eh, la qaaday oo la xiriirsa waxa weeye soomaaliya waxay leedahay eh, shareeco shareecada islaamka oo uu shiikhu sharxay in nimankaa lala tacaamulo lacag la siiyo eh, wasiir mukhtaar fiqiga islaamka iyo shareecada islaamka waxa ay ka qabto hay-adaha amniga iyo kuwa garsoorka soomaaliya ayaa hore u qaada tillaabooyin ay kula dagaalamayeen sida looga hortegi karo maalgelinta kooxaha argixisada sida ururka al-shabaab iyo daacish waxaana jira akoonno ay lahaayeen kooxahaasi oo la xiray iyo ganacsato loo hore eed la khariirta la macaamilka labadaasi kooxood ee lacagaha ka qaadayey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington ururka xamaas ayaa sii daayay saddex kale oo lahaystayaal israa'iiliyiin ah sii deyntan oo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee acnagaha badan ku taagnayn oo labada dhinacba ay horay u gaareen sii deyntan ayaa ku soo aadaysa iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu sii wado dhiirigelinta qorshihiisa in uu la wareegayo lahaanshaha marinka khaza warbixin ay arrintan ku qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa noo soo koobaya maxamed colaad xasan xamaas ayaa sii daysay saddexdan qof ah maanta oo sabti ah waana markii shanaad oo ay isweydaarsadaan maxaabiis israa'iil iyo xamaas tan iyo markii ay dhaqan gashay xabajoojinta u dhaxaysa labada dhinac bishii hore eli sharaabi oo konton iyo laba sano jira iyo uhaad ben ami oo konton iyo lix sano jira ayaa ka mid ah dadka ay xamaas sii daysay labadooduba waxay xamaas ka soo qafaalatay intii uu socday weerarkii toddobadii bishii oktoobar labada kun saddex iyo labaatankii beer ku taala magaalada la yidhaahdo kibuts halka qofka saddexaad oo la yidhaahdo orlevi oo afar iyo soddon sano jira ay xamaas ka soo qafaashay xarun muusig oo ay dadka israa'iiliyiinta ah ku dabaaldegaan magaalada yar ee nova dhankeeda israa'iil ayaa lagu waday inay sii dayso boqol saddex iyo siddeetan maxaabiis falastiiniyiin ah gelinka dambe ee maanta inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee xabajoojinta lagu wado inay socoto lix toddobaad xamaas waa inay si tartiib tartiiba usii dayso saddex iyo soddon lahaystayaal israa'iil ah oo ay ku bedeshaan boqolaal falastiiniyiina ilaa iyo hadda saddex iyo toban lahaystayaal israa'iil ah iyo shan shaqaale u dhashay waddanka thailand ayay xamaas sii daysay iyadoo ku bedelatay ilaa iyo lix boqol oo falastiiniyiina oo xabsiyada israa'iil ku jiray isdhaafsiga maxaabiista ee maanta oo sabti ah ayaa timid kadib soo jeedinta madaxweynaha maraykanka donald trump ee ah in khaza laga raro falastiiniyiinta oo maraykanka uu la wareego trump ayaa ugu sheegay warfidiyeenka jimcihii aqalka cad ka hor in kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha jaban shigeru ishibe oo booqasho ku jooga washington in qorshihiisa khaza uu ku salaysan yahay dibudhiska ka ganacsiga iyo guryeynta hantida maguurtada ah waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo real estate laakiin trump ma uusan soo bandhigin jadwal qorshihiisa ku aadan waxaana uu yidhi kuma degdegayno isagoo ka jawaabayay su-aal ay warfidiyeenku weydiiyeen oo ku saabsan soo jeedintiisa la wareegista khaza ayuu madaxweyne donald trump sheegay in qorshihiisu uu ahaa mid aad u wanaagsan oo aad looga helay waxa uu intaasi ku daray inaanay jirin baahi uu maraykanka u qabo in ciidamo uu geeyo khaza isagoo sheegay in israa'iil ay ammaanka ilaalin doonto trump ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay qorshahan la wareegidda kaza horaantii isbuucan isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu oo ay shir jaraa'id ku wada qabanayeen aqalka cad ee magaalada washington trump ayaa markii dambe qorshihiisa kaga hadlay baraha bulshada waxa uu sheegay in maraykanku uu la wareegayo kaza kadib marka uu dhammaado dagaalka xamaas iyo israa'el iyadoo in ka badan laba milyuun oo falastiiniyiina oo halkaasi ku nool dibudejin loogu samayn doono sida uu sheegay meelo ka qurux badan oo ka nabdoon kaza bayaan muuqaala oo uu soo saaray khamiistii intii lagu guda jiray booqashadiisa washington ra-iisul wasaaraha israa'el netanyahu wuxuu ammaanay qorshaha trump isagoo ku tilmaamay mid mudan in la dhagaysto iyo fikir asal ah oo la soo jeediyo muddo sannado badana qorshahan trump waxaa si weyn u weeraray xulafada maraykanka ee gobolka bariga dhexe iyo yurub iyo kuwa kasoo horjeeda siyaasadda maraykanka ee khaza kuwa oo badankoodu aaminsan ama ay ka go-an tahay helista dowlad madax bannaan oo falastiiniyiintu ay leeyihiin oo garab taalla israel ama xalka laba dowladood mudaaharaad ballaaran oo arrintan looga soo horjeedo laguna taageerayay falastiiniyiinta ayaa jimcihii ka dhacay wadooyinka magaalada camaan ee dalka urdun kuwaasoo ay soo qabanqaabiyeen ururka ikhwaanulmuslimiinta iyo xisbiyada kale ee mucaaradka mudaaharadayaasha ayaa sitay boorar ay ku cambaaraynayeen trump iyagoo ku dhawaaqayay halkudhegyo ay falastiiniyiinta ku taageerayeen khamiistii lasoo dhaafay wasiirka difaaca israel israel kats ayaa ku tilmaamay fikradda trump qorshe geesinimo leh isagoo sheegay inuu amar ku bixiyey in ciidamada difaaca israel ay qorsheeyaan sida falastiiniyiinta ay ugu guurayaan marinka khaza si ay u aadaan buu yidhi dal kasta oo doonaya inuu aqbalo dhinaca kale ciidamada israel ayaa ku dhawaaqay jimcihii in ciidamo ka kooban dhowr talis ay u daabuleen dhinaca xuduudda khaza si ay u abuuraan dhowr lakab oo difaaca oo lagu ilaalinayo ammaanka dadka israel ee aagga xuduudaha warbixin lagu qoray shabakadeeda ciidamada israel ayaa lagu sheegay in geynta ciidamadan lagu xoojinayo xuduudka uu qeyb ka yahay heshiiskii xabajoojinta ee ay la galeen xamaas macadda in ciidamada ay xiriir la leeyihiin difaaca oo keliya iyo inay la xiriiraan amarkii wasiirka difaaca ee ku aadanaa sidii looga daadgurayn lahaa falastiiniyiinta marinka khaza marka ay ka baxayaan
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee reuters madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha jaban shigeru shiba ayaa shalay oo jimco ahayd ku kulmay aqalka cad waxaana labada mas-uul ay ku dhawaaqeen in la joogo xilligii dahabiga ahaa ee xiriirka labada dal ee maraykanka iyo jabaan warkan oo ay soo dirtay wariyaha v o a batsy wadakuswara waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
dad badan oo jabaan ah ayaa ka walaacsanaa bal inay ishiibu uu awoodi doono in uu dhiso xiriir uu la yeesho trump oo aan la saadaalin karin siyaasad ahaan inta lagu guda jiro kulankoodii ugu horreeyey ee heerka sare ah marka ay timaado wakhtigan oo uu qaadayo madaxweyne trump ayaa la yidhi siyaasado arrimo dibadeed oo maraykanku uu ku ruuxay saaxiibadiisa dhow iyo sidoo kaleeto kuwa kasoo horjeeda hase yeeshee labada hogaamiye ayaa si weyn isula hadlay iyada oo trump uu bilaabay shirkoodan jaraa'id ee wadajirka ah waxaana sawir uu qaaday aqalka cad ee dalka maraykanka lasoo dhigay baraha warbaahinta ayaga oo wada hadlaya markii hore waxaan jeclaan lahaa inaan u qurux badnaado sidiisa oo kaleeto laakiinse ma ihi sidaas waxaa ku kaftamay trump waxa uu sii waday warka isagoo hoosta ka xariiqay in maraykanku uu gebi ahaanba ay ka go-an tahay inuu adkeeyo xiriirka iyo ammaanka jabaan oo uu wacad ku maray inuu xoojin doono xiriirka labada dhinac xafiiska oval office ee aqalka cad ee dalka maraykanka ee madaxweynaha uu fariisto waxaa kulankooda intii uu socday ishiiba u ammaanay trump isaga oo sheegay in uu ku dhiirigelinayo awoodiisa adkaysi xataa kadib markii iskuday dil uu ka badbaaday oo la rabay in la dilay oo uu ku guulaystay doorashada isagoo markaasi fuliyey hamigiisii ah ayuu yiri in mar kale maraykanka uu ka dhigo waddan aada u sarreeya sidoo kale waxa aad sii labalaabi doontaa dadaalka aad doonaysid inaad nabad ugu soo celiso adduunka ishiba ayaa sidaas yiri waxaa kaleeto uu sii raaciyey taasi waxa ay sababtay in ilaahay uu kugu badbaadiyey waayo aragnimadaadii booqashada ishiiboh ayaa kusoo beegmaysa iyada oo tokyo ay walaac ka qabto wixii uu trump uu u sheegay qaar ka mida xulufada maraykanka iyo saaxiibada wuxuuna markaasi sheegay inuu doonayo inuu ka dhigo canada sidii dowlad maraykanka ka mid ah iyada oo greenlandah ay kala wareegi doonaan dermark islamarkaasina uu gacanta ku dhigi doono kanaalka banama waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore abuurno xiriir sare oo is-aaminaad ah iyo sidoo kaleeto iskaashi u dhexeeya labada dal gaar ahaana labada hogaamiye ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan dowladda jabaan oo isagu la hadlay warbaahinta madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu kusoo rogay shiinaha toban boqolkiiba canshuuraha alaabta laga keena halkaasi iyadoo shan iyo labaatan boqolkiiba canshuuraha lagu soo rogay canada iyo mexico alaabta kasoo gasha inkastoo labada dambe markii dambe dib loo dhigay waxa uuna ka digay suurtagalnimada canshuuro laga qaado dalalka kaleeta gaar ahaana kuwa uu maraykanku ka mid yahay sida wadamada ganacsiga dhowlo leh ee jabaan uu ku jiro jimcihii trump waxa uu sheegay inuu canshuur isdhaafsi ah kusoo rogi doono sharuudaha ganacsi ee ganacsiga yimaado wadamo ayaan lacag badan ku bixinaa lacag badanna waa naga qaadan annagu sidaasi oo kaleeto ayaan samayn doonaa aad iyo aad ayaanan isugu celinaynaa ayuu yiri ishibo ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu tallaabo noocaasi mid lamida ku dhaqaaqi doonayo in kale caqabadaha kaleeto ee xiriirka maraykanka iyo jabaan haysta waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka maraykanka joe biden oo xanibay shan iyo toban bilyan oo dollar oo ay ku iibsanayeen soo saaraha biraha ugu waaweyn ee jabaan neopon stiil la yidhaahdo taasoo loogu talagalay shirkad xagga birta ka ganacsata oo maraykan ah oo fadhigeeda uu yahay pittsburg biden ayaa waxa uu xanibay heshiiskaasi toddobaadyadii ugu dambeeyey ee muddadiisa uu xafiiska kasii tegayay isagoo markaasi u cuskaday walaacyada amni qaran ee maraykanka trump ayaa sheegay inuu sidoo kaleeto kasoo horjeedo heshiisyadaasi balse uu hadda u muuqdo mid u furan wadaxaajoodyo ay ka yeeshaan arrinkaasi labada hogaamiye ayaa sidoo kaleeto isla soo qaaday taageerada aan kala go-a lahayn ee ay u muujinayaan taiwan oo iyadu saaxiib dhowlo ah maraykanka quburada ayaa waxa ay xuseen inay tani tahay horumar cusub oo muhiim ah sababtoo ah waxa ay muujinaysaa dadaalka loogu jiro in taiwan la siiyo taageero diblomaasiyadeed oo dheeri ah meelaha xadidan ee aysan awoodda u lahayn iyada oo markaasina la tacaalaysa hanjabaadaha ka imaanaya pyongyang hogaamiyaashan waxa ay dib u xaqiijiyeen inay ka go-an tahay dhammaystirka sidii looga hortegi lahaa hub nukliyera oo kuuriyada waqooyi ay yeelato
mahadsaned sahra cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaan waa v o a markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka xuseen barre aadan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha dagaalka dalka suudaan iyada oo militariga dalkaasi ay ku dhow yihiin inay guud ahaanba qabsadaan caasimadda khartuum barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah jaamac faarax xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda waxna ku soo bartay kana soo shaqeeyey dalka suudaan haatanna ku sugan jamhuuriyadda jabuuti waxaan ugu horreyn weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda suudaan bal inuu faahfaahin naga siiyo xaaladda suudan weli way cakiran tahay inkasta oo ay ciidamadu gaarayaan ciidamada qaranka ee uu hogaaminayo jenaraal burhan maadaama gacan ku hayntii gobolkii jaziira uu dhammaystirmay markii ay gacanta u gashay ciidanka magaalada layidhaha kamiliin oo xadlaleh gobolka khartuum marka ciidamadan gurmadka deg dega ama dacmi sariicu dagaalka waxa ay intaas oo ku dhan ay weli iska caabinta ay ku hayaan ciidanka militariga waxa weeyaan markii horeba marka laysku dhafayey ciidankan militariga iyo ciidankan gurmadka degdega ee resefta iyaga waxaa loo dhiibay gooba goobaha halbuulaha ee dalka ayaa loo dhiibay hayd hadday noqoto goobaha ceelasha batroolka ama goobaha lagu sifeeyo oo ugu weyn tahay masfat aljayla la yidhaahdo goobta baawurada lagu sameeyo ee masnac jiyaad la yidhaahdo goobaha ammaanka madaxtooyada taliska militariga talisyada kala duwan ee ciidanka hadday noqoto ciidanka mukhaabaraadka hadday noqoto ciidanka gurmadka degdega ah ama boolice militaria marka dhammaan waxa goobihii ammaanka ay gacanta ku hayeen waa taataa u sahashay inay ku sii adkaadaan gacanta ku haynta magaalada khartuum oo ilaa iminka laga farmadoojin kar leeyahay maadaama ay magaalada khartuum ay leedahay toban bridge ama gobolka khartuum oo saddex degma ka kooban waa degmada mudurmaan iyo degmada khartuum iyo degmada baxri marka toban bridge ayay leedahay waa ta adkaysay in ciidanku ay si buuxda ay u qabsadaan caasimadda taas ayaa adkaysay walaal bridgyadii oo ku dhan ayay halbowlaha u soo gelayay magaalada ayay waxa weeyaan raggani ay fadhiisimo ka samaysteen bay ahayd inta ugu badan iminka waa laga kiciyey laakiin waxay haystaan goobtii madaxtooyada goobo badan ayay weli khartuum haystaan oo halbowle ah inkasta oo laga qabsaday taliskii militariga ee ku yaalay degmada baxri magaalada mudurmaanna dhammaan ahaan waa laga sifeeyey raggii gurmadka degdega ahaa marka waa khartuum khartuumna waxay la leedahay walaal gobolada kale ayay la leedahay xuduudo waa taa ta sababtay inay gacan kuhaynta ay weli sii hayaan marka meelaha dagaalku xoog maanta ugu ba-an yahay iyo maalmahan waxa kamida goobtan baawrada lagu farsameeye ee masnac jiyaad la yidhaahdo iyo magaalooyinka xaaji yuusuf iyo jibal awliya oo blue nileka gobolkan la yidhahdo ee sharqi niilka xadla leh marka iminka xagga bariga ee magaalada khartuum weeyaan dhibtu waxay ka taagan tahay xaggii jaziire waa laga soo gobolka ay lalahay magaalada khartuum waa laga soo caydhiyey laakiin weli ciidanku waa isku dayayaa inuu inuu waxa weeyaan si buuxda suuqii weynaaye suuqal carabi la yidhaahdo wasaaradihii waaweynaa hadday noqdo tii macdanta tii maaliyadda tii arrimaha gudaha gacan ku-haynta khartuum aad ayay ugu dadaalayaan rabadaanka inta uu soo gelinna sida uu sheegay cabdifataax alburhaan inay soo afjaraan gacan ku-haynta iyo qabsashada magaalada khartuum oo taliska xagga ay ka dhigtaan maadaama iminka ay ay nafla caari leeyihiin inay gobolkan badda cas la yidhaahdo oo wilaayata baxar axmer ee magaaladeeda bursudaan ay tahay inay ka dhigteen ku meel gaadh meel ay dowladda ka kala wadaan laakiin walaal qofka gacanta kuhaynta magaalada khartuum ayuunbaa dowladda si dhab ah u maamulaya maadaama wasaaradihii siyaadigu xagga ku yaaliin sawir guud bal naga sii juqraafi ahaan dhulkee ayay kala haystaan garabyada dagaalamaya haddii aan isku dayo sawir guud ahaaneed inaan ka bixiyo ciidanka militarigu goobaha ay maamulaan waxa weeya gobolkan wilaayata baxar axmer ee hadda taliska ay ka dhigteen ciidamadu uu burhaan ka maamulo dowladda gobolkii jaziira wilaayata khartuum oo degmooyin ka mid ah hadda laga haysto kurdufaan oo in hadda laga haysto daarfuur iyada waxa weeyaan dacmi sariica ayaa inta ugu badan gacanta ku haya oo xagga ay ku biye shuban doonto dagaaladan hadda socda kuwa ugu qadhaadh ay ku biye shuban doonaan wilaayata sharqi niil hadda waa kuwa xoreynaya laftideeda gadaarif iyada waxa weeyaan dowladda ayaa gacanta ku haysa marka wilaayooyin badan ayay gacanta ku hayaan waxaa la isweydiin karaa maxaa sabab u ah in uu dagaalku sii socdo maxaa ciidamada suudaan ka hor jooga inay gebi ahaanba soo afjaraan dagaalkan inkasta oo maleeshiyaadkan uu hogaaminayo maxamed xamdaan dogolo hub aada u waaweyn ay hayn laakiin dagaal jabhadeed ay ku soo tababarteen darfuur ta keentay inay ciidanku u sahlanaan waayo marka ciidanku waxa uu bilaabay intii dambe maadaama raggani ay dagaalka jabhadeynta ay xariifiin yihiin oo ay shaqadoodaba tahay in ciidanku nacawisley uu abaabulo waa soomaalidu tala si ay ku fahanto iyo jabhadad ka dagaalamaya suudaan ciidamadooda inay soo geliyaan oo ciidanka militariga ay ka barbar dagaalamaan taas ayaa u dhib yaraysay inay gulo waaweyn gaadhaan ciidamada dowladda suudaan jarnaal burhaan ka madaxa yahay ee soo hareereynaya caasimadii ay kala goynayaan ciidamadii dacmu sariica oo ina ay ku xidhayaan bariga khartuum ina ay koonfurta ay ku xidhayaan marka go'doon ayaa ciidamadii la gelinaya ciidamadii dacmu sariica marka webiga niilkuna caasimada khartuum caasimada musalasiya ayaa la yidhaahdaa labadii webi ee webigii niil al asraq wa niil al abyad blue nilekii iyo white nilekii ayaa ku kulma waa taata aad u adkaysay juqraafiyan in si dhib yar caasimadda loo galo maadaama suudaan ciidankeyga la ogaa inta uu quwad leeyahay oo haddaba waxa weeyaan ciidamada cirku ay ay dagaalka ku jireen oo dagaal jabhadeedkan ay ku talagelin markii hore ayaa waxa weeyaan si dhib yar ay u geli weyday gacanta khartuum sababta keentay inay ciidanka militarigu dagaalka sidan usii wadaan oo joojin waayaan markii ay fashilmeen dhammaan isku dayadii ay ay dowladaha jaarka ama dowladda maraykanka shirkii jidda kuwa igad oo madaxweyneyaal u saaray guddiga midooda africa oo isaguna guddi u saaray dhammaan isku dayadii fashilmay ayaa ciidanka militariga ama dowladda suudaan waxa ay goosatay inay kusoo afjarto qori caaradii ay kusoo afjarto raggaana sida laga guulaysan doono ay tahay in laga sifeeyo suudaan waa sida jenaraal cabdifataax alburhaan ama ninka jabhadda ugu weyn ee hadda garabka la ah burhaan ee layidhaha arko mini manawi ay sheegeen in raggaa laga sifeeyo suudaan oo laga tirtiro kansar ay ku yihiin sida ayuunbay kusoo afjarmaysaa taana waa ta ay wadaan ciidanka militarigu inay sii wadaan duqaynta fadhiisamooyinka ay haystaan in raggaa ay ka saaraan magaalooyinka iyo degmooyinka shacabka ay dhibeen waa sida iyagu ay sheegayaane marka taas ayaa keentay inuu dagaalku sii daba dheeraado gobolka daarfuura galbeedka dalka suudaan waxaynu ognahay inay dagaalla ka jireen colaadan hadda socota ka hor oo ku salaysnayd isir xaaladiisu waa sidee gobolkaasi daarfuur hadda darfuur taliskii marshal cumar xasan axmed albashiir ayay dhibtani u bilaabantay darfuur waa gobollo aad u waaweyn inta ugu badanna maanta dacmi sariica ayaa gacanta ku haya gobolladani waa gobollo la soo naalooday dagaallo gaajo oo xataa waxa weeyaan ciidamadan koofiyad madowga la geeyey ciidamadan union africa la geeyey oo ay dhex joogeen si bal ay dadka iyo jabhadan soo weeraraya ay u kala dhabaan ay dadka u gargaaraan ciidamadii janjawiidka la odhanayay ninkan xamdaan dagalo uu ka madax ahaa ayaa dadkan aad u dhibaateeyey kelmadan janjawiidkuna waxay ka timida walaal dadka soomaalida dan u jilcino waa jin faras fuushan maadaama ay ku weerari jireen raggani fardo ay saaran yihiin wiilal boqolaal ah oo hameenkii ay magaalooyinka soo gelayeen ay dabna qabadsiinayeen xagga kalena ay ka bixayeen marka dadka oo hurdo ayay soo geli jireen magaalooyinka ay dabkana qabadsiin jireen ay kana bixi jireen marka dadkii maadaama xilli la hurdaya ay tahay jin ayaana soo weeraraya jin fardafuushan ayaana soo weeraraya waayo maadaama marka ay kacaan dadka ay yaacaan ay arkayaan fardihii oo iska baxaya magaalada marka janjawiid xagga ayay ka timiday marka gobolladan waa gobollo aad baaxad weyn leh khayraadka dahabkuna aad ugu badan yahay dowlado ay xurguf markii horeba ka dhexaysa suudaan najaar ay leeyihiin dalka central africa iyo dalkan jaadba oo qabaaisha degan waa qabaaishan darfuur degan hadday noqoto qabiiladan madeebi ay kasoo jeedaan ee zaqaawada la yidhaahdo waxay ku tiidsan yihiin xaggan iyo darfuur iyo jadba fallaataha qabaaishan fallaataha la yidhahdo iyaguna darfuur degan ilaa nigeria ilaa jad way degan tahay marka waa dad mid ah dad aad isku dhex degan oo dalalkan wala degan marka aad ayay u adag tahay in la xakameeyo goboladan darfuur wadanada jaarka uu leeyahay mashaakishuna in la yareeyo waa taata keentay inay markii horeba darfuur ay ay lasii darnaato dagaalo aad u ba-an oo kaabayaasha dhaqaalaha lagu baabi'inayo ee dowladda lagu weerarayo ciidankayga militarigii in militarigu gacanku hayn buuxda uu ku wala hayaba taas ayaa adkaatay ahayd oo maleeshiyaadka loo sameynayay maleeshiyaadka oo dib markii dambena u dhibaateynayay hadday noqoto boob hadday noqoto dhac kufsi darfuur waxa weeyaan mushkiladeedu tan ayaa ugu sii siyaaday raggii ka soo jeeday dhalinyartii ka soo jeeday ee ciidamada la qarameeyey ee loo qarameeyey inay bal darfuur dhibaatada ay ka yarayso oo dadku ila dhaqaale ay helaan oo ay ku naaloodaan xasilooni ayaa walaal maanta ninkii hogaamiyaha ee ciidanka hogaaminaya ee intaasoo technica ee cumar bashiir uu siiyey awoodda intaa leg ayaa ciidankii militarigii kusoo jeestay oo suudaan oo dhan darfuurba maaha ka abuuray xasilooni darro iyo dagaallo hor leh marka taas weeyaan arrinta darfuur iminkana dagaaladu marka ay kasoo ekoodaan xaggan iyo gobolada waqooyiga ee dalka suudaan hadda waxa la iskugu iman doonaa oo raggani ay awood buuxda ku leeyihiin gobolada suudaan hadday noqoto faashir iyo dhammaan magaalo madaxyada gobolada daarfuurta koonfureed iyo ta waqooyi marka aad ayay dowladda ugu adkaan doontaa inay dagaalada daarfuur inay raggaa ka kiciso gacankuhaynta daarfuur intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu yidil barnaamijkii martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabad
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibiclabo hargeysa sideed sideed dhibiceber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaysa cashe ibraahim aadan caashe cuud
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo caawa oo uu marti igu yahay fanaanka axmed gaashaanle oo ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed kuwoodii ugu horreeyey ee markii ay qurbaha yimaadeen bilaabay in ay heesaha qaadaan heesaha ay fanaaniintii waaweynayd ee iyaga ka horreeyey ee soomaaliyeed ay hore u qaadeen markii dambena nasiib u yeeshay inuu qaado heeso uu isagu leeyahay caawa ayuu barnaamijkan uga sheekayn doonaa waa caawa iyo caweyska washington axmed gaashaanle ku soo dhowow marka hore barnaamijka caweyska washington iyo v o e daba waxaan rabaa horta intaadan dadka isu sheegin marka hore waxaan rabaa bal barnaamijka caweyska iyo guud ahaan v o e sidaad ugu xiran tahay iyo haddii ay jirto wax aad naga xusuusin karto waxyaabaha v o e da kaa soo gaaray xaggeeda maasha allah wariya cashcud aad baan kuu salaamayaa adiga iyo dhammaan bahda v o a da ooaan ku leeyahay asxaab fara badan ood adiga iyo wariya mascade iyo maxaan ku idhaahdaa asxaab fara badan oo kale aan kuleeyahay waad salaamaya dhammaantiin waxaan ahay nin aada ugu xiran bahda v o a aadna u dhegeystay idaacadaha ama idaacaddiina waa gartay marka waxyaabo aada xusuusin karto ma jiraa oo dhinaca v o e da kaa soo gaaray
absolutely waraysi waxaa jira waa dhaweytaan aad iyo aad uga helay aan aad u xiiseynayey oo aad wareysanaysay fanaanda caasha di magaca maxayd caasha caasho cabdow raalnoqo caasho cabdow caasho cabdow aad baan waxaan uga helay waraysigeeda iyo fankeeda iyo adiga qudhaada aqoonta sare aad u leedahay fanka iyo qaabkaad u waraystay aad baan u jeclaystay waa dhaweytaan dhegeystay marka waa idinku xirnahay dhammaantiin waa islaamaya oo labayo toban sano ka hor u ahaa intaas muwadada kuugu soo jiray
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad aan ugu xirnaa intaas laba kun iyo labayo tobankiina aan jeclahay ha xiliyadaasna waa dhegeystay mar waa dhaweytana waa dhegeystay maasha allah ha saas uu wareegaya marka isagoo socdu mar kale kusoo galay waa ta waa maasantaa mar kale soo dhowow axmed gaashaan axmed gaashaan le halehow waxaan rabaa waxaan rabaa waxaa tahay soomaalida muddo dheer ku nool qurbaha gaar ahaan dalka maraykankaad ku nooshahay dadkii ugu horreeyey ama kooxihii ugu horreeyey ee heesaha ku soo qaaday dibadahana waad ka mid tahay bal haddaad dadka isxusuusiso heesihii kuugu horreeyey ee aad ku soo qaaday ama aada qaaday markii aad aada qurbaha timid iyo wixii kugu riixa inaad heesaha soo qaadaba haddaad isuka ay raaciso maasha allah mar kale mahadsanid wariya caasha fanka runtii qurbahan ku bilaabay special gobolka minnesota xilli hore dhowr iyo labaatan sano ka hora anoo runtii maaragtay fanka aada u jeclaabaan nasiib u yeeshay dad fanaaniina oo iga waaweynaa oo ugu horeeya abwaankeedii allah u naxariistay maxamuud cabdullahi ciise sangub iyo abwaaniin kale oo runtii ku noolaa waagaas minnesota dadkaas ayaa igu dhiirageliyey xilligaasaan fankii bilownay fanaaniintu waa yarayd waagaa dad yar baa joogay marka waxaynu badbaadinay waagaas jiilkeenna oo aanu isku waktiga ahayn inaynu dhaqankeeni iyo heesaheeni iyo fankeennii halkiisii kasii wadno marka maasha allah wakti badan baan ku jiray oo marka waa inkastoo hadda waxyar sidii hore aan ka yara gaabsaday laakiin wakti badan baan soo halgamay xagga fanka marka koox ahaan maad u gasheen oo koox isu xilqaantay in fankii markii qurbaha la yimid ay halkiisa kasii qaadaad ka mid ahayd mise adigaa si shaksiya u jeclaaday inaad heese qaad qaaddo wallaahi intii hore shaksi ahaan ayaan usoo galay oo soola aan u heesi jirnay waa dambe aday dhowraan gooran dhowr iyo toban sana aan maaragtay keli heesay waa dambe koox baynu samaynay oo taleex baan la yidhaahdo oon anigu sameeyey oo maxaan ku yidhahdaa ka heesi jirtay minnesota adiga mugdo aan waagii dambena runtii waddankan caqabado badan baa iska jiro waxa waaye koox way adag tahay in qurbaha lagu hayo ama lagu sameeyo ama lagu hayo marka waynu samaynay waa iswaa dadaalay waxyaalo badan oo wanaagsan baynu qabanay inaynu life u heesno inuu maaragtay finaanin isku keenno waagii dambena waa laga wada caajisayo waynu waynu ka kala tagnay laakiin ya marka kooxaan baan u heesi jirnay mar dambe
marka heesahaas kuugu horreeya aad qaaday tusaale ahaan markaad qurbaha timid waxaa laga yaaba marka qurbaha la yimaado tallaabooyinka qofka uu qaado caqabadaha uu la kulmo waxbay soo xusuusiyaan marka ma jiraan ama ma jirtaa hees ka mid ahayd heesihii xilligaas aad qaadday oo mar walba kusoo xusuusisa waayahaagii kuugu horreeyey aad timid maraykanka
mahadsanid mar kale horta fanka xilligaynu maaragtay waktiga aan ka hadlayo technologiga ama musiishinada ama fanka sida hadda uu yahay istaalka ma ahayn caqabada iska jira xagga maaragtay fanka oo aada u yaraa dadka waxtuma oo kale aada u yaraa dad yar baa ka joogay dadkii ka joogayna waa iska maarata fanku waa iska dhibaato badan yahay heese waxaynu qaadi jirnay marka dadkii horea fanaaniintii horea ay lahaayeen marka heeso waxaa jira marka waagaas aanu aada u qaadi jiray ama aan kusoo caanbaxay oo ay ka mid yihiin maarata fanaaniinteenii hore heesahooda marka mana xusuusin kartaa mid hadday kuu suuro galaysa hadda yes waxaan ku xusuusinayaa hees uu qaadi jiray allah u naxariistee cumar dhuule oo ahaa fanaaniinta fanaaniinta soomaaliyeed guud ahaan waa jeclahay si gaara cumar dhuule hees uu leeyahan qaadi jiray waxaan dhihi waxay lahayd ohay waa lumo qafad baanaho hirbilaacay hafad baanaho hirbilaacay inaanahay habeen iyo inan hiboyn kula hawl yarayn kula hawl yarayn aan kala hubsado qaar kaleoo noocaasa qaadi jirnay oo fanaaniinta hor lahaayeen waa waa hees cajiiba oo heesaha cumar dhuuleaadka maaragtay taabashada ama damaqa u leh ay ka mid tahay marka ma ujeedaad u qaadaysa mise waa laxanka iyo jawigaad ku jirto unbaa isu kaa wallaahi uje- ujeedo kale ma jirana dhegeysi cumar dhuulo un baan maaragtay maasha allah iska- iska jeclaaday ee, heeska iyo heesa noocaas oo fara badan maasha allah wax ujeedaa kale ma jirin waayahay waa ka gudbaynaa marka waxaan rabaa caawa in aad waraysigan aan si gaara ugu soo qaadanno saddex hees oo heesihii adigu aad qaaday ama ha lagaaga horeeyo ama adi ha laguu sameeyo saddex hees oo ka mid a heesaha aad qaaday ee aad ugu jeceshahay ama ka mid a kuwa aad ugu jeceshahay inaan caawa in barnaamijkan caweyskan dhegeystayaasha la wadaagno tan ugu horeysa maxay noqonaysaa maasha allah ta ugu horeysa waxay noqonaysaa hees la yidhaahdo masaafo oon anigu leeyahay uguna jeclahay heesahayga marka eh, waxay u dhacaysaa iyana masaafada aad jirtiyo maqnaantaadii fogyada sariirtiyo guriga madhan intay murugiyo xanuun xanuun xanuun ibaden mayara maasha allah taas waa masaafo marka masaafo adaa qaada dabcan laakiin ma adigaa sameeye mise abwaan ayaa kaa caawiya erayada waxaa beraheeda lahaa eh, abwaan saaxiibkaya oo hadda eh, ku nool canada oo salaamaya sahal cabdulaahi buule marka anigaana qaada
sariirtiyo guriga madan intay murugiyo xanuun xanuun xanuun ibaden mayara masaafada aad jirtiyo maqnaantaadii fogida sariirtiyo guriga madan intay murugiyo xanuun xanuun xanuun ibaden mayara qalbiga modolka ka tegay xusuusi tan labaadna maxay noqonaysaa dacaawa noo soo xulaysa darandoori baan ka dhigaynaaye
maasha allah waxaan kaloo idin soo xulayaa hees la yidhaahdo dhoof oona idina aniga leeyahay isla waxaa sameeyey abwaan sahal cabdulaahi buule ee laxankana ani- anigaa sameeyey waxay u dhacaysaa sida tan dhuuftaye sidee tahay dhulnabada ma joogtaa dharag iyo nimciya khayr dhibyaraan ma nuushahay yana ka soo dhacaysaa
marka kolleyba waa xiliyadii hore waa markaad waddankan soo gashay miya heesaha sida
waa waa dambe waa dambe may waa dhow waagaas dee heesa bilaqeynu qaadi jiray laakiin waagii dambe inuu dee fanka soomaaliyeed suugaanta soomaaliyeed ee ballaaran waa inaad waxaad leedaha ku darsataa soo maaha bililiqaha dhihiina heesaan ku alamintayn jirnay dhe ugu diyaar garoobayna oo ku alamintayn jiray absolutely absolutely absolutely marka eh, waa dambaan marka fanka soomaaliyeed ee ballaaran baan waxaan isiri wax ku darso waxaad leedahay marka dhowr heesoodaan leeyahan kusoo darsaday maasha allah ay ka mid yihiin labada hees iyo heesata kale waayahay n axmed gaashaan heesaha afka maygana waad qaadaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa luuqadaydii oo runtii maaragtay eh, waa u dhashay inkastoo aan aad wax u mahayaan ku sheekayn karayn laakiin waa fahmayaa waa fahmayaa waa jeclaan lahaa inaan eh, aqaan maxaan ku idhahdaa ku hadalkiisa si fiican saan u fahmaya aawish inaan u aqoon lahaa ku hadalkiisa laakiin waad kartaa ama kuguma adka inaad tidhaahda afkii aayo waay may may may iguma adka iguma adka waa waa ku hadli karaa laakiin isku xirkaanan isku xiri karayn waa waayahay jeclaan lahaa maasha allah waayahay marka haddaaba fahmayso intaas malaha kaa badan bal mid ka mid a heesaha afka mayga ee aad qaadid iyadana dad caawa barnaamijkan nagu maqashiiso maasha allah heeska eh, eh, waxaa la yidhaahdaa af arlaadi waxaa sameeyey abwaan eh, isna maraykanka jooga oo la yidhahdaa abwaan cali iidow Eh, af qamuush rogo ahaa iluku fiirsadaa afluku aamin beeli ishaarta darawsanga ahaa afko ibtila i ibaara aragiya ahaa maasha allah waa inaa soo dhacaysaa n heesta marka waa calaacal oo afka igu oynaysaaba laftarkiisa afka iyo u- u- luqadda ayay leedahay hala xoojiyo hala qoro luqaddaa hadlaysa heeska ulijeedadiisa maasha allah Eh, buwanan aad u salaamayo oo aad runtii aad nin wadaniya luqaddana aad maxaan ku idhahdaa eh, u dhiirigeliya oo heesa ka sameeya ayaa maxaan ku idhahdaa sameeyey waana salaamaya abu cali iidow n marka heesahan oo afka mayga aad qaaddo ma mid keliya mise way way badan yihiin Eh, isla hees kalaa jira oo runtii isla abwaanka uu sameeyey oo iyana maxaan ku idhaahdaa eh, la yidhaahdo magaceeda lamba mooradii usii maamule ninba gurigiisa isagaa u taliya oo ka ahaa hees la yidhahdaa jirta iyana lamba mooradis usii maamule lamba meertodis usii maamule munfasisadee la muraadiyey magaakiin weeli hees la yihahdaa jirta iyana maasha allah isla abwaankaa sameeyey isla abaankaa sameeya abu cali iidow marka bal qaybtan caawa waxaan rabaa dhowrkan heesaad soo qaaday eh, masaafo dhoof arlaadi iyo middan kale haddaad qaadaysay iyo heestii cumar dhuulle allah u naxariiste ee aad ku alamintayn jirtay intaadan fanka aadan tooska usoo gelin heesa aad leedahay aadan qaadin sax ma jirtaa hees aad isleedahay way mudan tahay caawa inaan barnaamijka dhegeystayaasha aan uga tagno oo aad isleedahay ama adiga kuwa safka hore kuugu jiraa absolutely absolutely waxaan jeclaan lahaa eh, guud ahaan eh, dhegeystayaasha inaan la wadaago heeska la yidhaahdo masaafo oo runtii hees aad dadku u yaqaanaan ama eh, heesahayga dadku had iyo jeer markay arkaan heeskaa ninka qaadama adaa wax nooc yidhaahda heeskaasaan eh, u doori lahaa maasha allah waata aad aad mahadsantahay axmed gaashaan waana ku faraxsanahay barnaamijka caweyska washington inaad caawa nagula caweysay aad aad mahadsan tahay sidoo kale wariyacaasha adiga iyo guud ahaan eh, idaacadda v o waa salaamaya eh, idinkana waa mahadsantihiin thank you barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo xirayaa intaan mar kale kulmayno haddii aan la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo intii afshedaro unushedere umukuru intii afshedaro umushedere oo inamine afkiisho eren asar dhumi edahayne warabaka aamiyaa af amuushurogo ahaa iluku fiirsadaa afluku aamin beeli ishaarta darawsuna ahaa af amuushurogo ahaa iluku fiirsadaa afluku aamin afko aara roogo abaar la sheeniya afko ariri awshe aadiyo luuriya afko aara roogo abaar la sheeniya afko ariri awshe aadiyo liliuriya
heestaasi waxay gabagaba u ahayd barnaamijkii wicitaanka waa barnaamijkii caweyska washington oo inala socodsiinaysa casho ibraahim aadan casho cuud markanna waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka maxamed bikey
calafkoo iskembado ceeshlaygu kaadaro qosab iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskembado ceeshlaygu kaadaro qosab iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinayo isi iyo wanaag baan kugu caawinayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinayo isi iyo wanaag baan kugu caawinayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay Ma ciyaaraye dhugo sidaatiibu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd Ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd siday cajabin lahayd wejigaaga celiyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana away kuma away kuma idhaahdee wejigaaga celiyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana away kuma away kuma idhaahdee talomaananade caqligaagu keeno talomaananade caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankeeda kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankeeda talomaananade caqligaagu keeno talomaananade lagaagu keeno kumaan caasiye nabeel haddaad qaaddo calankeed kumaan caasiye nabeel haddaad qaaddo calankeed Ma ciyaaraya dhugo, sidaa igu culustiyo ina wada cawaynaa siday
heestaasi waxaa gebagaba u ahayd idaacaddii caawa iyo caawa iyo dunidoo idinkaga imaan islaanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
hadaad qaaddo calankeed Ma ciyaaraya dhugo, sidaa igu culustiyo, ina wada cawaynaa siday cajabin leeyahay, siday cajabin leeyahay.